galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa isniin bisha nofembar ee sannadka laba kun iyo afar iyo labaatan waa shan iyo labaatan waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari haatan waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah axmed madoobe oo mar kale lagu doortay kismaayo iyadoo dawladda federaalka soomaaliyana ay ciidama ka dejisay waa deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin dadka reer jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wadahadal baan diyaaruna dowlado kale ha ku wareegi maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si laba kun iyo saddexiyo tobanka shalay laysku laayo laakiin ma dhacayso
qodobada kalenin hayno waxaa ka mida barnaamijka ilayska v o a oo maanta aanu ku eegayno madaxtinimada donald trump iyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee ku aadan bariga dhexe iyo afrika sidaad xasuusato arrinta soomaaliya markii u dambaysay bilihii u dambaysay oo uu ogaaday inuu tegayo ciidamada soomaalida waatuu ka soo saaray dhowr boqoloo saraakiila waatuu ka soo askara waatuu ka soo saaray haddana waxaad mooddaa inaysan siyaasaddiisaas waxba iska beddelayn sababtoo ah ee runtii afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso inta badan waxaad mooddaa iskadaa soomaaliya keliya ee siyaasaddiisoo dhan inay ku jahaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda marka
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan shirkii sannadlaha ah ee hay-adda cilmibaadhista heritage oo maanta ka furmay magaalada jabuuti barnaamijkii faaqiidaadda ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka diblomaasiyiin iyo saraakiil kale oo caalamka ayaa sheegay inay jiraan arrimo dhowra oo xanibaya wadahadallada xabajoojinta ee la doonaya in laga dhex abuuro israel iyo xisbullah militariga israel ayaa dilay qiyaastii dhammaan madaxdii sarsare xisbullah hase yeeshee ururkooli waxa uu sii wadaa gantaaladii uu ku tuurayey israel tobannaan kun oo reer israa'iila ayaa bilo ka hor ka qaxay deegaanada xuduudda lale lubnaan kuwaasi oo dowladdooda ku cadaadinaya in guryahoodii lagu celiyo dhinaca kale dalalka caalamka ayaa doonaya in dagaalkan oo hadda sannad ka badan socday aanu noqon mid gobolka oo dhan ku faafaa kadib booqashadiisii u dambeysay ayaa dhexdhexaadiyaha maraykanka ay israa'iil waxay duqaysay bartamaha magaalada bayruut halka ururka xisbullahna uu ku jawaabay gantaaladii ugu badnaa ee uu israa'iil ku gano iyadoo labada dhinac uu mid walba ka kale cadaadis saarayo israa'iil iyo xisbullah ayaa qiyaastii maalin walba weeraray iswidaarsada ilaa markii ururka xamaas ee falastiin uu israa'iil weeraray toddobadii bishii oktoobar ee sannadkii hore muddo haddan laga joogo laba bilood ayaa israa'iil iyo lubnaan muddo haddan laga joogo laba bilood ayaa israa'iil iyo lubnaan ku qaaday duqayn baahsan oo cirka iyo weerara xagga dhulka ah dadka badan saddex kun iyo shan boqol oo reer lubnaan ah kuwaasoo shicib u badan ayaa ku dhintay dagaalka iyadoo israa'iilna uu khasaaro dhimasho iyo dhaawac lihiba soo gaadhay dowladda isutagga imaaraadka carabta ayaa isniinta maanta sheegtay inay xidhay saddex nin oo u dhashay dalka usbekistan kuwaasi oo lagu eedeeyey inay dileen wadaad israa'iili ah hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaanan ka hadlin waxaa nimankan usbekistan u dhashay ku riixay inay dilaan zavi kogan oo ah wadaadka israa'iiliga ah kogan oo siddeed iyo labaatan jira ayaa la waayey khamiistii ninkan ayaa dukaan ku lahaa waa dukaan iibiyo cuntada yuhuudda ku lahaa magaalada futuristic ee gobolka dubay halkaasi oo israa'iiliin badani ay degeen kuna ganacsadaan ilaa markii labada waddan ay xidhiir diblomaasiyad samaysteen sannadkii kii iyadoo laga duulayo heshiiskii ibraahimiga heshiiska labada dhinac ayaa weli sii socda hase yeeshee dagaalada khaza iyo lubnaan ayaa carab badan ku abuuray imaaraatiyiin iyo carab badan wasaaradda arrimaha gudaha ee imaaraadka ayaa nimankii dilka geystay ku kala sheegtay olimbi tahirofich oo siddeed iyo labaatan jira maxamuud john cabdiraxmaan oo isna siddeed iyo labaatan jira iyo casizi kamilovich oo saddex iyo soddon jir ah nin soddon iyo saddex sano jira oo u dhashay dalka turkiga ayaa xaddii shalay ku dilay magaalada istanbul toddoba qof oo ay ku jiraan waalidkii xaaskiisa iyo wiil u dhalay oo toban jir ahaa ka hor intii uu isna naftiisa iska qaadin sida ay mas-uuliyiintu sheegeen waa isniinta maanta ah ninkan oo meydkiisa laga helay gaadhigiisa waxyar kadib markii uu toogashada geystay ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu dhaawacay laba qof oo kale oo qoys kale ka tirsan oo mid ka midihii uu dhaawaciisu culus yahay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska barasaabka istanbul mas-uuliyiinta oo tirada dhimashada ku sheegay afar fiidnimadii axadda ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay in meel u dhow haro ku taalla xeebta istanbul ee qaybta yurub laga helay meydka xaaskiisa iyo wiilu dhalay iyadoo sidoo kalena la helay meydka sodohdii sida laga soo xigtay hay-adda small arms survey s a s oo ah hay-ad cilmi baadhisa dhanka hubka yaryarna wax ka qorta ayaa ku qiyaastay in waa saddex iyo toban dhibic laba milyan oo huba u dhex yaalla dalka turkiga kaasi oo intiisa badan si sharci daraaca lagu haysto halka shicibka dalkaasina ay gaadhayaan shan iyo siddeetan milyan oo qof milatariga ruushka ayaa sheegay inay qabteen nin u dhashay dalka britain oo ka dagaalamaya dalka ukraine ninkan ayaa ka tirsanaa ciidanka ukraine ee qabsaday qayb ka mid a gobolka kursk ee dalka ruushka ruushka ayaa bilaabay weeraro dayuuradaha aan duuliyaha lahayn oo la qaado xilliga maalinta iyadoo ciidanka dhulkuna u dedejiyey qabsashada qaybo ka mida furimaha dagaalka sida warbixin maanta soo baxday lagu sheegay ninka britain u dhashay ayaa wakaaladda wararka ruushka ee tass iyo wakaalado kale ay ku sheegeen james reis anderson wakaaladda tass ayaa laga soo xigtay in anderson uu u sheegay in ciidanka britain uu ku jiray afar sannadood kadibna uu ku biiray waa koox la magac baxday international legion of ukraine oo ah ajaanib ukraine ka barbar dagaalama ruushka ayaa sheegay inuu ogaaday kana faa'iidaystay taagdari dhinaca ciidanka ukraina dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayaa hadda dhaafay kun maalmood welina xaaladdu way ka sii daraysaa warkii caalamkuna dhegaystayaal waa naga intaa galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington aynu ku bilownay magaalada kismaayo waxaa maanta lagu qabtay doorashada madaxweynaha maamulkaasi waxaana markii saddexaad ku soo baxay axmed maxamed islaan axmed madoobe faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray weriyaha v o eda aadan maxamed salaad doorashada maanta ka dhacday magaalada kismaayo oo uu ku soo baxay madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa waxaa ku tartamayey ilaa afar musharax oo ay kala ahaayeen faysal maxamed mataan iyo sidoo kale axmed maxamed islaam abubakar cabdi xasan uu isna markaasi ka mid ahaa tartamayaasha waxaa markii dambe doorashada ka tanaasulay doctor cabdi xasan xajiin oo sheegay inuu si weyn markaasi ugu qanacsan yahay inuu tartanka ka haro markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa markaasi codadka ugu badan helay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ka oo ku guulaystay ilaa konton iyo shan cod halka musharaxii labaad ee la tartamayey ee faysal maxamed mataan uu isna helay ilaa lix iyo toban cod abukar cabdi xasan ayaa isna helay afar cod sida uu natiijada doorashada ku dhawaaqay cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland waxaan hadda ku dhawaaqi doonaa natiijada
abubakar
musharax abubakar wuxuu helay afar cod codadkii la tiriyey xildhibaanada codeeya waxay ahaayeen toddobaatan iyo shan wax xumaadayna ma leh marka afar waxaa helay abubakar faysal mukhtaarna wuxuu helay lix iyo toban musharax axmed maxamed islaan wuxuu helay konton iyo shan xubnood xubnihii codeeye ah marka waxaa ku guulaystay wareegga koowaad musharax axmed maxamed islaam waa mahadsantihin
faysal maxamed mataan oo markaasi laga guulaystay ayaa dhankiisa tilmaamay inuu si weyn ugu qanacsan yahay inuu markaasi laga guulaystay
waxaan jeclahay inaan xambalyo iyo duca u diro madaxweynaha la doortay ee jubbaland mudane axmed maxamed islaam shanta sane ee soo socota waxaan ku qanacsanahay wakiilkaygu sida uu u tiriyey codadka la i siiyey waxaaana ku qanacsanahay natiijada aan ka helay waxaan ku qanacsanahay habsamida quruxda badan iyo sida wanaagsan ay guddiga doorashadu shaqadan u abaabuleen ee ah guddiga doorashadii xuduudaha jubbaland iyo guddiga baarlamaanka ee arrinta loo xil saaray warka badin mayo waxaan rajaynayaa walaalkay axmed maxamed islaam inuu ilaahay u fududeeyo xilka loo igmaday shantaas sane ee soo socota anugu waxaan ka imid dhinaca mucaaradka waxaana aaminsanahay wada shaqayn in ay naga dhaxayn doonto ayna noqon doonaan dadka reer jubbaland mid waxaan idin xasuusinayaa dastuurka jubbaland ayaa ka weyn dastuurada kale ee konfederaalka madaxweynaha jubbaland ee la doortay axmed maxamed islaam markii saddexaad ee jubbaland hoggaankeeda loo dooranayo ayaa si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulkiisa
waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo jubbaland waxay ka soo tagtay meel aada u fog jubbaland waa deegaan soomaali ay wada degantahay wada leedahay jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin isu tanaasul iyo walaalnimo intaa wixii ka dambeeyey reer jubbaland waxay ku jireen dib u heshiisiin iyo wax la wada leeyahay shalay baan idiin sheegaya jubbaland inay ka duwan tahay isteydyada kale oo ay tahay meesha miisaanka soomaaliya laga fiirinayo waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo laba kun iyo saddex iyo tobankii dowladdii markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga xasan sheekh maxamuud dagaal dheer oo dhiig badani ku daatay baa ka dhacday waxay noqotay dagaal kadib inaan gallo heshiiskii aada ogeyneena adhisawa agreement oo qorayey qodobo markaa reer jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd jubbaland lama yidhaha jubbaa laydhaah oo ay ka mid ahayd waa kumeelgaan oo ay ka mid ahayd waa liidar oo ay ka mid ahayd dekadii iyo garoonka lix bilood in lagu wareejiyo waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan bayskii hore ee dhismaha dowladdooda jubbaland waa soomaaliya waa state ballaadhada soomaaliya ku yaalla soomaali baa deggan etoobiyana ma aha kenyana ma aha laba kun iyo sagaal iyo tobankii dowladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay etoobiya isticmaasho jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho iyadoo ilaa hadda qaski uu dhinac way ka sii jiro maanta dowladda xasan sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa laba kun iyo saddex iyo tobankii wixii dhacay iyadoo maanta ay taallo in la yidhaahdo axmed madoobe kenyaankaa keeni kenyaan baa sidan yeeli amnada kenyan am soomaali soomaali baanahay waxa annaga soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa etoobiyana noqonin walaa kenyaana noqonin walaa cid kale ana noqonin soomaali baa nahay soomaaliya iskale
waa markii saddexaad oo madaxweynaha jubbaland loo dooranayo axmed maxamed islaam iyadoona dibi doorashadiisa ay si weyn markaasi ugu hambaleeyeen maamulka puntland iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid a siyaasiyiinta sida weyn uga aragti duwan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana sidoo kale ka mid ahaa dadka sida weyn ugu hambaliyeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo xilal kala duwan ka soo qabtay waddanka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan kismaayo dhinaca kalena ciidamo militari oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta dayuuradu ay ka dejiyeen deegaanka raaskambooni oo magaalada kismaayo dhanka koonfureed uga bagan qiyaastii laba boqol iyo toddobaatan kilomitir war ka soo baxay ciidamada milatariga soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamadani oo ah kuwa gorgor ay halkaasi u tageen inay atmis kala wareegaan saldhig laakiin maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in ujeeddada ciidamadaasi loo geeyay halkaasi ay tahay si colaad looga horiyo gobolka faahfaahinta warkan waxaa inoo haya isla aadan maxamed salaad ciidamadan maanta gaaray deegaanka raskamboni oo gaaraya ilaa boqol iyo konton askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guutada siddeeyi tobnaad ee ciidanka gorgor ee dowladda federaalk ee soomaaliya xilli khilaaf xoogan uu u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe waxaana taliyaha ciidankan hogaaminaya ee gorgor xasan maxamed aadan ciraaqi oo shir jaa-id ku qabtay deegaanka raskamboni uu sheegay in ujeedka halkaasi u tageen uu yahay in la adkeeyo ama ay la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada midowda afrika ee atmis si ay ciidamada milatariga soomaaliya goobahaasi ula wareegaan maanta ilaahay mahadii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay muxua si buuxda uga soo degeen muxuuha maarata garoonka raaskambooni erinta waxaa weye degmada badhaadhe taasoo waxaa weye ujeedku uu yahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed in ay la wareegaan dhammaan goobaha ay muxuu ahay ciidamada aan walaalaha nahay ee admis ay ka baxeen muxuu ahay ujeedkaasoo ah runtii waxaa weye waajibaadka qaranka ee ummadda soomaaliyeed naga saaran runtii waxaan leenahay arrintaasi arrin muxuu haddii ilaa yidhaahdo aanu muxuu ahay dhammaan xoogga saari doonno weeyaan haddaan nahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si gaara waxaa weeyaan muxua guutada siddeed iyo tobnaad ee gorgor kumandooska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maxaanta halkan ka soo degay ciidankiisa gaarkaa oo runtii waxaa weeyaan loogu talagalay shaqooyinkii magaranaysaa deena gaarkaa ay qaban jireen inay deegaankan ka qabtaan waxaan leenahay haddii ilaa yidhahdo waxaan leenahay dalkan inaynu haddii la yidhahdo shabaab ka maxaa dhicinno dalkan inaa haddii ilaa yidhaahdo cadowga ummadda soomaaliyeed aynu ka qabanno ujeedka aan leenahay intaa weeyaan inaan la wareegno dhammaan goobaha ay muxuu haddii la yidhahdo ka baxeen ciidamada admis xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan halkan waxaan leeyahay ku soo dhowaada runtii waxaan isleenahay muxua shaqo waajib oo muxua layna faray weeyaan waxaan doonaynaa inaynu haddii ilaa yidhaahdo cadowga uga adkaanno sida ay gorgor uga adkaan jirtay haddii ilaa yidhaahdo waxaan leenahay haddii ilaa yidhaahdo muxua degmada badhaadhe insha allahu tacaala inaynu ka xorayno muxua nimanka cadowga inta badan muxua gabaadka ka dhiganayey waxaan doonaynaa haddii ilaa yidhaahdo inaynu waajibaadka qaranka inagoo fulinayna inaynu haddii ilaa yidhaahdo la nimaadno muxua sidaynu muxua uga adkaan jirnay muxua cadowga xun ee ummadda soomaaliyeed dhibaataynaya
sidoo kale arrintan waxaa si weyn uga hadlay madaxweynaha maamulka jubbaland ee la doortay maantay markii saddexaad axmed maxamed islaam waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay hadda qorsheynayso in dhallinyarada soomaaliyeed ay isku laayaan deegaanadaasi sida uu hadalka u dhigay isagoona soo hadal qaaday ciidanka maanta laga dejiyay deegaanka raskamboni oo uu sheegay in dowladda soomaaliya ay uga faa'iidaysanayso khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya taa oo ku aadan arrimaha doorashooyinka
waxay maanta maraysaa waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin dadka reer jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaaruna dowlado kale ha ku wareegi maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskaambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si laba kun iyo saddexiyo tobanka shalay la ysku laayo laakiin ma dhacayso jubbaland waa jubbaland maamul baa ka taliya maamul baa ka taliya maamulkaasaa mas-uulka ah lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo haddaba madaxweynow waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leehay ra-iisul wasaare xamsow waxaan waa taariikh berri bay qori doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matelaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tidhaahdo jubbaland baa la dagaalama burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayey kuwa kaa awood weyn baa isku dayey dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeerayeen lahaa sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli soomaali ahay
tan iyo markii madaxweynaha jubbaland uu qaatay go-aanka ahi in doorasho lagu qabto magaalada kismaayo maamulkana uu qaatay go-aankaasi ayaa waxaa sii kordhayey ama cirka isku sii shareerayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona dowladda federaalka maamulka dhowr jeer ay ku eedeeyeen in ay markaasi si weyn uga soo horjeedaan go-aanka ay qaateen ee arrimaha doorashooyinka iyadoona sidoo kale maamulka jubbaland sidaas si lamid a dowladda dhexe uu ku eedeeyey in ay faragelin ku hayaan arrimaha siyaasadeed ee gobolka waxaana aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono xiisadahan isu bedelay dhinaca militari ee ka taagan deegaanada dhulka joorre ee gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
aad buu umahadsan yahay aadan maxamed salaada warbixintaas inala socodsiinaya welina waxaad la socotaan v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a oon maanta kaga hadlayno madaxtinimada donald trump iyo siyaasadihiisa arrimaha dibadda gaar ahaan bariga dhexe iyo afrika waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda intiinii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaan ku soo qaadannay madaxtinimada donald trump ee dalkan maraykanka iyo waxay uga dhigan tahay qaaradda yurub sidii aan ballan qaadnay qaybtan waxaan ku eegaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne donald trump ee ku aadan afrika iyo bariga dhexe aan ku horrayno bariga dhexe doorashada xilliga labaad ee donald trump ayaa ku soo aaday iyadoo dagaallo ay ka socdaan bariga dhexe xaalado bani'aadnimana ay ka jiraan magaalada kaza ee dhulka falastiiniyiinta hogaamiyaasha bariga dhexe qaar ayaa rajo ka qaba inuu soo afjari karo colaadaha ka alowsan bariga dhexe halka kuwo kalena ay doonayaan inuu mowqif adag ka qaato arrinta iiraan maxamed biixi waa falanqeeyo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka sacuudi arabiya waxa uu ka warramayaa siyaasadihii donald trump xilligiisii hore ee bariga dhexe iyo waddamada carabta si aynu u fahanno waxa uu taraam samayn doono muddo xuleedkan cusub ee imika u bilaabanaya marka laga hadlayo arrimaha bariga dhexe iyo waxay uga dhigan tahay waa inaynu marka hore bal isku dayno inaynu xasuusanno wixii hore ee uu sameeyey teramkiisii ee kan ka horreeyey sababta oo ah taasi waxay qeyb muhiima naga siinaysaa sawirka mustaqbalka iyo sida uu u fikirayo iyo tallaabooyinka laga filayo marka laga hadlayo loolanka bariga dhexe waxaa kale oo ay u badan tahay in soo noqoshadiisan ay la macno tahay suurtagalnimada in la sii wado siyaasadaha u janjeedha ee lagu xoojinayo saameynta israa'iil laguna dhimayo taageerada falastiiniyiinta taasoo laga yaabo inay gacan ka geysato ama ay sii wadaba hurinta colaadda iyo sii adkeynta xalalka nabadda trump wuxuu sheegay intuu ololaha ku jiray inuu soo afjarayo dagaalada bariga dhexe laakiin maanu noo sheegin qaabka u soo afjarayo marka la eegana qaab fikirkiisa dee waa nin ganacsado ah oo wuxuu u fikiraa maxay ahayd tay qaab xisaabeed ganacsi oo kale ah marka waxaa la eegi doonaa bal sida uu isugu dheeli tiro ballanqaadkiisii inuu dagaaladaas soo afjarayo iyo maxay tahay taageeradiisa hagar la-aanta ee israa'iil iyo dhinaca kale welwelka arrintaasi hadday dhacdo muu lumin doonaa maxay tahay xulufadiisii kale ee dalalka carabta kalsoonidooda taasi waa mid marka xidhiidhka gaarka ah waxaa isna soo noqon doona sidaan u malaynayo xidhiidh waxaa jiray wanaagsanaayo ka dhexeeyey wadamada carabta gaar ahaan marka laga hadlayo masar iyo iyo trump sidoo kale emiratis iyo maxay ahaytay iyo trump sacuudi arabia iyo maxay ahaytay trump laakiin xaqiiqda hadda ka jirta bariga dhexe run ahaantii way ka duwan tahay tii xilligii hore uu joogay waayo imika waxaa ka jira dagaalo halkaa ka ogan marka laga hadlayo iyo xiisado military arrimo dhaqaale oo aan wanaagsanayn siyaasado maxay haytay wadamadaasi oo aan fadhiyin marka way sii adkaan doontaa maxay tay in laga markaaba la fahmo laakiin ugu yaraan xidhiidhka wadamada bariga dhexe ee carabaha u badan iyo khaliijka iyo iyo trump waxaad moodaa mar kastaba inay ahaayeen xilligiisii hore kuwo maxay tay diiranaa marka laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan sidii ka horreysay dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu sii ambaqaado heshiisyadii uu dhex dhigay carabta iyo israel heshiiskii abraham waxaana laga yaabaa inuu iminka mar labaad qabanqaabiyo in heshiis lagu caadiyeynayo xidhiirka sacuudi arabia iyo iyo israel in la sameeyo waa gartay biixi arrinta iiraan iyo kooxahan gacansaarka la leh ee xisbullah iyo xamaas sidee kula tahay inuu trump u wajihi doono waxaa laga yaabaa in uu isticmaalo siyaasadihiisii ku saabsanaa maxay tahay in la go-doomiyo iiraan oo uu sii wado taasi waa suuragal marka dhinac kale laga eego trump iyo ururadan gobolka ka dagaalamaya xisbullah iyo maxay tahay xamaas oo kale iyo marka laga eego maraykanka dee khaanad bay ugu wada jiraan wadamada iyo iiraan marka way israaciyaan marka waxaa laga yaabaa inuu sii labalaabo arrimahaas maxay tahay israel taageeradeeda iyo in la daciifiyo xoogaga iska caabinta ee iyagu maxay tahay ka jira wadamada falastiin iyo lebnan in la wiiqo inuu inuu ku dadaalayo oo israel uu maxay tahay siin doono awood haddhaafa ayaa loo badinayaa laakiin in colaadan imika hulaaqaysa gobolka uu wax ka tari karo ama uu wax ka qaban karo waayo nin inta badan isa siiyo weeyaan guulaha trump sidaa lagu yaqaano laakiin hadduu xataa heshiis laga yaabo arrimahan in laga gaadho colaadan lasoo afjaro waxaa laga yaabaa heshiis inta badan u sad burinaya israel inuu maxay tahay soo dhiraandhiriyo uu soo hindiso marka dee waa la eegi doonaa maxay tahay trump oo imika afar sano oo cusub haysta oo aan ka walwalaynin in maxay tahay doorasho dambe deniya kulaylet khataa'ib oo madax ka ah xarunta cilmibaarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada beyruud ee dalka lubnaan ayaa v o eda u sheegtay in xilligii doorashadiisii hore uu trump xoogga saaray xiriirka shakhsi ahaaneed ee uu la leeyahay hogaamiyaasha carabta khataa'ib ayaa sheegtay in madaxda carabta ay doonayaan in trump uu joojiyo dagaalka khaza iyo lubnaan ka socda
mid ka mida ballamihiisii xilligii ololuhu waxay ahayd in lasoo afjaro dagaalka khaza laakiin sidee buu ku dhammaanayaa ma dowlad falastiiniyiintu helaan buu ku dhammaanayaa ma naqaan laakiin arrinta walaaha cale ayaa ah in ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu oo mar kale weeraray iiraan tani waxay noqon doontaa arrin weyn maaraynta arrintan iiraan ma noqon doonto mid fudud cusmaan al shariifi oo ah falanqeeyo ku sugan magaalada beyruud ee lubnaan ayaa qaba in trump uu cadaadis ku saari doono netanyahu inuu soo afjaro colaadda ka hor inta aan xilka loo dhaarin bisha janawari ee sannadka soo socda
wuxuu si geesinimo le ugu sheegi doonaa netanyahu inuu wax walba usoo gebagabeeyo ka hor labaatanka bisha janawari sababtoo ah labadaas dagaal gaar ahaan khaza waxay noqdeen kuwa sur ah waxayna qayb ka noqdeen dhaleecaynta madaxweyne biden iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa kamala haris trump uma baahna in maalintiisa ugu horraysa xafiiska uu ka bilaabo warar badan oo ku saabsan carruur la dilay iyo cisbitaallo la qarxiyey haddaan eegno dhinaca qaaradda afrika afartii sane ee hore donald trump wuxuu dhiirigeliyey aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaaradda inkastoo qaar ka mid ah dalalka afrika uu ku jeesjeesay oo ugu yeeray magacyo sharaf dhac ku ah qaar kale oo hogaamiyaasha afrika ah ayaa u arkay hogaamiye dhiiran oo xoog leh waxay isugu jiraan qaar sugila sida uu noqon doono donald trump oo mar kale xafiiska loo soo doortay kuwo kale oo dadka afrikana waxay ku xusuustaan muddo xileedkiisii hore iyo xiriirkiisii afrika qaar ka mida dadka reer kenya oo v o eda kula hadlay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay in soo noqoshada trump ay u wanaagsan tahay afrika waa kan max milan indeti
waxaan filayaa inaan arki doonno wax badan oo dhex mara labada waddan dhaqaale ahaan iyo laga yaabay inay jiri doonaan barnaamijyo la xidhiira dhinaca aqoon-isweydaarsiga erik muanda waxa uu ku rajo weynaa in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ee u baritamaysay xisbiga dimuqraadiga ay doorashada ku soo baxdo
waxay fahmaysaa dadka waxaan dareensanahay inka kale uu yahay cunsuri kenya ayaa ahayd waddankii ugu horreeyey ee afrikaan ah oo dhowaan la gaarsiiyo maqaamka xulufada maraykanka ee aan nato ku jirin ee maamulka biden maamulkaas oo sidoo kale ballan qaaday inuu ku biirin doono saddex boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah si loogu caawiyo booliiska kenya si ay u hoggaamiyaan ciidamo caalami ah oo ka howlgala dalka hayti falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya inay ka walacsan yihiin waxa uu trump la iman doono waa kan edgar gitu oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah siyaasadda iyo amniga kana tirsan jaamacadda stratmore university ee dalka kenya
waxaa laga yaabaa inuu bilaabo soo saarista wareegtooyin madaxweyne oo laga yaabo inay baabi'iso tusaale ahaan u magacaabista kenya inay tahay xulfo weyn oo nayto aan ahayn waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo qorshaha dibudhiska hayti saddex boqol oo milyan oo dollar ayaa lagu yaboohay ma garanayo ilaa iyo hadda inta la bixiyey waxaa laga yaabaa inaad aragto isagoo xoogaa ka cagijiidaya oo leh taasi shaqadayda ma aha maraykanka ayaa wax walba iiga horreeya githow waxa uu qabaa in siyaasadaha maraykanka iyo dalal kale oo wadano ka lahaa oo afrika ah inay isbedeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay hadba waddankaasi
waddammada sida ugandha oo kale ayaa ka faa'iidaysan doona sababtoo ah trump dhab ahaantii ma cadaadin doono sida maamulka baiden uu cadaadiska u saaro waddammada ku liita xuquuqda qolyaha laga tirada badan yahay laakiin dhinaca kale gobolka iyo qaybaha kale afrika trump ma doonayo inuu faraha ka qaado waayo waxa uu tartan kula jira ruushka iyo shiinaha oo galaangal ku leh qaaradda afrika falcelinta afrika ay ka bixisay arrinta donald trump waxay ahayd mid isku dhex jirta tom wolf oo ah cilmibaare madax bannaan iyo falanqeeyo siyaasadeed ayaa sheegay in isaga oo ka duulaya xilligii koowaad ee donald trump uu xafiiska hayey uusan u malaynayn in trump uu dan badan ka leeyahay horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqulisaanka ee qaaradda afrika guud ahaan gaar ahaan kenya
marka la eego kor u qaadidda ganacsiga haddii uu jiri lahaa tartanka dhaqaalaha iyo dhiirigelinta horumarinta iyo xiriiro dheeraad ah oo ka dhexeeya ganacsiyada maraykanka iyo kenya waxaan filan lahaa inay taasi sii socoto martha karwa oo ahayd ku-xigeenka murashaxa la tartantay hogaamiyaha mucaaradka kenya ee raila odinga doorashadii guud ee kenya labadakunyolabaaatankii ka dhacday islamarkaana ahayd xildhibaan hore oo baarlamaanka ah iyo wasiirkii cadaaladda kenya ayaa xusuusata xiriirkii trump iyo afrika ee muddo xileedkiisii hore
waxaan rajo weyn ka qabaa waxaanu nafteenna u qaban karno laakiin isagu kamuu hadlin faallooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan afrika magacyuu noogu yeedhaa laakiin waa mas-uuliyadda hogaamiyeyaasha afrika in ay ku riixaan ixtiraamka iyo aqoonsiga bini'aadamka oo siman lamaanaha aanu la shaqaynayno dadka rajada wanaagsan ka qaba in afrika ay ka faa'iido soo noqoshada donald trump waxaa ka mid ah alasan indaye oo ah falanqeeya deggan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika isagoo v o da la hadlayey ayaa waxa uu yidhi
xiriir mustaqbalka ee maraykanka oo uu hogaaminayo donald trump iyo afrika ay yeeshaan waa mid ay ugu dambayntii afrika dan ugu jirto waayo sidaan ognahay donald trump ma aha nin ahmiyad siinaya dhinaca gargaarka waxaa laga yaabaa inuu jaro gargaarka afrika keliya ma aha meelaha uu maraykanka gargaarka siiyo oo dhan inkastoo marka ugu horeysa ay taasi dareen cabsi leh kicin karto haddana waa arrin la jaan qaadaysa dareen sii xoogaysanaya oo ay qabaan jiilka cusub ee hogaamiyaasha dhallinyarada ee afrika kuwaas oo gargaarka ka doorbidaya ganacsi iyo wax isweydaarsi soomaaliya oo kale afartii sane ee hore ee madaxweyne donald trump xilligiisii xiriirku ma ahayn mid wanaagsan soomaaliya oo la daalaadhacaysay la dagaalanka argagixisada ayaa maamulkii trump waxa uu goostay inuu ka soo saaro dhowr boqol oo ciidamada maraykanka ka joogay soomaaliya oo ciidamada danab ee komandosta soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ka caawinayay tababarada tasiilaadka sahanka iyo weerarada cirka cabdiqafaar cabdi wardheere ayaan weydiiyey waxa ay soomaaliya uga dhigan tahay soo noqoshada donald trump
sidaad xasuusato arrinta soomaaliya markii u dambeysay bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tegayo ciidamada soomaalida waatuu ka soo saaray dhowr boqoloo saraakiila askara waatuu ka soo saaray haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn sababtoo ah runtii afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso inta badan waxaad moodaa iskadaa soomaaliya keliya siyaasadiisoo dhan inay ku jahaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda marka waxaan isleeyahay siyaasadii soomaaliya meeshiisibuu kasii joogi doonaa haddii uu ugu fiicnaado waa haddii uu daayo oo uu ciidamada hadda sida ay tahay uu u daayo laakiin waxay u badan tahay inuu ka soo saari doono sidoo kale sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii toddoba maalmood uun kadib markii loo dhaariyey aqalka cad trump waxa uu ku soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah oo muddo sagaashan maalmooda ka hor istaagaysay muwaadiniinta waddamo u badnaa muslimiin oo ay soomaaliya ku jirtay
waxaan qaadaynaa tallaabooyin turxaan bixina oo cusub si aan uga ilaalinno argagixisada islaamiga ah ee xagjirka ah inay maraykanka soo galaan ma doonayo inay dalkeenna yimaadaan
sidaasi si la mid ah siyaasadda socdaalka ee donald trump waxaa laga yaabaa inay saamayso soomaalida garyaqaan amiin haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada soomaalida maraykanka ee gobolka minnesota colad waa mahadsan tahay madaxweynaha la doortay donald trump wuxuu ku soo ololinayay oo tiirdhaxaad u ahaa ololihiisa in uu dad fara badan oo waddankan aan sharci ku lahayn uu waddanka ka saari doono xuduuddana uu xidhi doono koonfureedda dalka maraykanku la wadaago mexico runtii haddii aan ka cabir qaadanno sidii horey looga bartay dad badan ayuu maaragta dib u celin doonaa oo dadka aan sharciga lahayn way u sinaan doonaan ama qofku dembi ha galo ama yuusan qof nadiifa oo sharciga uun waaye ha noqdee in uu dad badan uu dib u celin doono oo masaafurin doono ayaa lagu ayaa maarata la filayaa laakiin saamaynta la filaya ee madaxweynuhu way ka ballaaran tahay keli ah inta aan sharciga lahayn oo dib loo celinayo waxaa garab socota dadkan faraha badan ee soo galay ee aan magangeli doonka ah isagu se uu arko dad maaragtay waddankii u soo dhacay ama maaragtay waddankii qabsanaya in uu soo soo rogo ama ro lagu adkaynayo sharciga in la siiyo oo uu farayo maxkamadda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo arrintaasi u xilsaaran labadaba inuu fari doono oo maaragtay uu dikreetayin soo saari doono lagu xadidi doono siinta sharciga dadkaasi marka loo diidana ay bilaabanayso dib u celinta waxaa kaloo sida kale ku garab jirta in maaragtay uu aad u yarayn doono dadka xataa sida sharciga loogu dacwoonayo
garyaqaan amiin haaruun soomaalida dalkan soo galay ee sharci la-aanta ah iyo kuwa doonaya inay usoo safraan sidee u saameynaysaa siyaasadda donald trump waxaan ognahay hadda ka hor in uu maaragtay soo rogay waxaa loo yaqaanay muslim ban oo toddoba waddan oo muslimiin u badan uu ku soo rogay haddana wuxuu sheegay intii ololaha ku jiray in uu intaa in ka badan uu soo rogi doono oo uu ballaarin doono liistada iyo maaragtay in uu xayiraad saaro waddamo fara badan sidoo kalena maaragtay gebi ahaanba waddamadan dadka aan caddaanka ahayn inay ka soo galaan dalka maraykanka uusan aad u jeclayn waa run waxaa jirta dhalinyaro soomaaliyeed oo xilliyada dambe ka soo gelaysa xadka koonfureed ee dalka maraykanka uu la wadaago waddanka mexico dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka ka soo gelaya runtii aad bay u yar yihiin hase ahaatee waa dad boqolaal soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay haddayna kumanaanba gaaraynin marka dadkaasi waa magangelidoon way isa soo dhiibaan kadibna waxay codsadaan in magangeliyo la siiyo marka dadkaas mar hadday soo galaan maraykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangeliyada adduunka ama asylum looga ama refugee looga waddan adduunka uu ka yahay saxiixa wuu ku qasban yahay qofkii yidhahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhegaysto marka dhallinyaradii way soo galaan gudaha markay soo gaaraanna waxay isku dayaan inay looyaro qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqay u mari lahayn sharci inay helaan qof walba nasiibkiisa uu ka calaf qaadaa maxkamadaha kadibna inkastoo ay maxkamadada muddo dheer aad u dheer qaadanayaan waa gartay qaar badan oo dhallinyarada aad sheegtay ka mid a soomaalida sharci darrada ku jooga dalka maraykanka oo aan arkay cabsi baa ka muuqatay iyo welwel dhinaca joogitaankooda iyo maanshaha waddankan ay soo galeen iyo waxa mustaqbalkoodu noqon doono maxaad kula talin lahayd dhallinyarada marka kuwii horey oradi soo galay ee waddanka gudihiisa jooga waxaan kula talin lahaa inay xaraystaan mangelyada ay raadsanayeen waxaa kale oo soomaalida u furan sharciga loo yaqaano t p s ama temporary protected status sharcigaasoo ilaa iyo sagaashan iyo kowdii soomaalida u furnaa laakiin marna dadkii hore baa loo cusboonaysiiyaa marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa marka san hadda waktigan la joogo dad cusubna waa la qaadanayaa kuwii horena waa loo cusboonaysiinayaa marka dhallinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangelidoonka in ay sidoo kale xaraystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maaragtay t p s ka loo yaqaano t p sku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta t p s inta t p s to ay jirto sideed iyo tobankii bilood mar baa la cusboonaysiiyaa lama celin karo qofkaas oo qofkaasi waddanka sharci ayuu ku joogaa xataa haddii loo diido magangeliyadii qofka waddanka wuxuu ku joogayaa sharci waxaa la siinaya kaaro ku shaqaysto waddanka iska joogo shaqaysa ayaa la leeyahay marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan waxaan kaloo aan kula talin lahaa dhallinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigrationka ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin qaarna inaysan lahayn marka qof waliba inuu looyarkiisa la tashado kii aan looyar lahayn intuu looyar raadsada inuu la tashado ayaan kula talin lahaa intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xiriirka mustaqbalka ee madaxweynaha cusub ee la doortay maraykanka donald trump ee bariga dhexe iyo qaaradda afrika barnaamijka ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama barteenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington waxaa isniinta maanta si rasmiya uga furmay dalka jabuuti shirka sanadlaha ah oo ah kii sideedaad ee madasha ad aragti wadaagga soomaalida kaasoo sannad walba lagu qabto dalka jabuuti uuna qabto macadka heritage shirka ayaa sanadkan waxaa diiradda lagu saarayaa xoojinta xasiloonnida gobolka iyo muhiimadda ay u leedahay in waa u hogaansanaanta sharciga waxaana ka qaybgelaya mas-uuliyiin kala duwan iyo aqoon-yahan isaga yimid gobolada geeska afrika warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo hayaa wariyaheenna ramadaan muuse jaamac kalfadhiga maxadka heritage ayaa socon doona saddex maalmood iyadoo qodobo fara badan laga doodi doono shirka waxaa ku kulmay siyaasiyiin aqoonyahan iyo qaybo kala duwan oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed oo dhammaantood iskaga kala yimid geega soomaalida degmadan geeska afrika iyo daafaha dunida agaasimaha maxadka aragti wadaagga ee heritage mursal sene ayaa marka hore sharxay siday hawshu u soconayso sanadkan
mudanayaal marweyn waxaan rabaa marka inaan dul istaago siday u soconayso hawsha sanadkan anoon ku dheeraanaynin maanta shirka wuxuu noogu furmi doonaa khudbadaha qaybta hore waxaa ku xigi doona marka banal weyn oo ay ka qaybgali doonaan mas-uuliyiinta nagala jooga shantii soomaali guud ahaan sawir ahaan gaar ahaanna khubaro ah oo khibrad u leh markii ay dhammaadaan kelimadaha furitaanka shirka oo uu dowladda soomaaliyana ku matalayo wasiir axmed macalin fiqi madaxweynaha aan martida u nahay iyo dowladda jabuutina ay noo soo direen wasiir muumin xasan barre oo ku hadli doona afka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti kadib kulankaas khudbadahaas waxaa ku xigi doona banalkaas oo looga hadli doono arrinta ugu muhiimsan oo ah madasha sanadkan meesha ay daaran tahay oo ah saa u jeedaan xoojinta xasiloonida gobolka xasilooni ayuu u baahan yahay gobolkan marka siduu xasilooni u helo muhiimadda ay u leedahay shuruucdii la dejistay gobol ha noqoto ama caalamka in lagu dhaqmo ayaa muhiimka waxaan rabaa marka in oday oo soomaali ahoo khabiirna ah ilaahayna ku marnaystay xikmad iyo caqli ayaan shalay u tagay marka wuxuu yidhi waxaan awadaan wax saxa maaha ka jooga shuruucda caalamka dadka suubsaday waa dadka khaza saas u galay waa dadka lubnaan saas u galay waa dadka isku xadgudbaaya waa dadka qaarkood waddamo baddoodii iyo dhulkooda inay qaataan rabaan sharci ma jiree dalkiina u diyaarsaday inuu isdifaaco annaga waxaan ku yidhi maya annaga sharci annaga ku noqonayna kuwa suubi hadday ka soo tagaan annaga u dabamarayna caalamka sharcigaasaan lagu dhaqi doona hadduu ilahi yidhahdo wasiirka arrimaha dibadda iyo xidhiirka caalamiga ee dowladda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa soo dhoweeyey kalfadhiga madasha aragti wadaagga ee heritage waxaan runtii soo dhoweynaynaa shirka heritage ee madashan aragti wadaag oo sanad walba sanadihii sideeddaah oo lasoo dhaafay dhacaysay sanad walbana lagu soo bandhigayay mowduuc weyn oo mawaadiicda xasaasiga ah ee rijinka ama gobolka ka jira lagu soo bandhigayey oo lagu qaadaadhigayey oo aragti looga qaadanayay halkan waan u mahad celinaynaa runtii waxay mar walbaba ahaayeen iyaguna gogol kale oo maskaxda isku keento dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba waan ka mahad celinaynaa isku imaatinkiina dunida aan ku noolnahay runtii waa duni aan kelikeli lagu noolaan karin oo waxyaalo dana badan oo isdhexgelaya ay jiraan isbeddel xoogganna dunidii haddeertaan uu ka socdo oo dowladihii waaweynaa ay isbeddelayaan isbeddelkaasna ay tahay in dadka geeska afrika ku nool oo muhiimad gaar ah adduunka ugu fadhiya ama mowqica istaraatiijiga oo ay ku yaallaan ha ahaato ama resourceka iyo mawaalidda ilaahay siiyey oo ku mudnaystay ha ahaatee damac badan uu ka soo geli karo isbedeladaas dunida ku jira ama mid dhaqaala ha ahaado ama mid istraatiijig oo mawaaqicda la kala xoogaya ha ahaatee ayaan ku nool nahay meeshaas ayaa ummadda ilaahayna dhigay mowduucan hadda xasiloonida geeska africa ka warramaya oo muhiimka ah sanadkii lasoo dhaafay sanado badan baan victim u ahayn gudaheenna waxyaale ka jira laakiin sanadka hadda lagu jiro waxaan runtii victim u ahayn arrimahaas hadda rule based cooperation-kaas ayaan runtii victim u ahayn iyo in shuruucdaas wax shuruuc ku iskaashi shuruuc ku salaysan in lagu wada dhaqmo soomaaliya marka waxay goobta ay ku taalla awgeed waxay u jeesatay waxay hamuun u qabtaa oo soo dhoweynaysaa in xasilooni gobolka aan ku noolnahay uu ka dhaco weyne ayidsan tahay weliba xasiloonidaasoo sharci ku salaysan xasiloonidaasoo shuruucda caalamka ilaalinaysa xasiloonidaasoo oo la ogyahay soomaaliya waxyaalihii ay sanawaadkii sideetamaadkii ama toddobaatanaadkii ama lixdankii yacni wax badan oo ka mid a waxyaalahay ku riyoonaysa in xoogaa dhinac la yska dhigay oo aan u jahaysanay inaan bal inteenna yartaa aan xasilooni iyo wada noolaasho ku soo dabaalno marka waxaan soo dhoweynaynaa in rijinku si xasilooniya ku wada noolaado daris wanaag ku wada noolaado wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda jabuuti muumin xasan barre ayaa isla tilmaamay doorka muhiimkee maxadka heritage runaantii waxaan ku faraxsannahay heritage maanta jirkeeda inoo fadhino dad garanaya mandiqadda inay yihiin ahlu makata adraa bishacaabihaa bala dhibaato kasta dadkooga dadkooga unba xal u heli kara leannu iyaga garanay marka waxaan u malanayaa haddaan wax yar anigu ku daro juqraafiyaad siyaasadeedka meeshan aan degannahay oo geeska horta waxaan u malanay inaan wada fahansannahay oo ka dhergsanahay juqraafiyaad siyaasadeedka marka la sheegaya ah calaaqadda ka dhaxaysa dhulka iyo qofka ku dhaqan iyo taariikhda sooyaalkii dadkaasi ay leeyihiin iyo habnoololeedka dhaqan dhaqaale haddaan idhaacdo dhulka lagu noolyaho juqraafiyadeed bad hadday noqoto alxamdulilah waxaan haysanaa meel istaraatiijiyad aada iyo aada u wanaagsan leh oo baddaa casah oo baabilmandabna ay ugu horeyso rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
aad iyo aad buu mahadsanyahy ramadaan muuse jaamac oon la socodsiinayey warbixintaasi haatanna xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho mahad cali xidir
kulanti wacan u wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqeyn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida bremir liga seeriyada talaaniga liliigaha sbein iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya cabdiraxmaan maxamed shareeco oo ka mid ah suxufiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho burhaan cali macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tibiya ee jooga muqdisho iyo maxamed cali jamcaale oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiin baa kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeyse ku bilaabay shareeca oo aan wax ku weydiiyey waxaabay laga bartay kulamadii horyaalka bremir liga sida guuldaradii ku dhacda kooxda city iyo guushii kooxda kubadda cagta ee arsenal waa mahadsan tahay saaxiib waa ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a martidii kala qaybgalaysana waa salaamaya haddii aan u gudagala jawaabta su-aashaada ee ahaa waxa laga bartay kulamadii horyaalka gaar ahaan kulankii city ee guuldarada kusoo idlaaday iyo guushii arsenaal city haddii aan ku horeyno waxaa moodaa in ay wajahayso mid ka mid a caqabadihii ugu adkaa inta uu tababara beb guardiola kooxda maamulayay waana u niyad jab runtii taageerayaasha iyo guud ahaanba kooxda intuba laakiin weli ani waxaan qabaa inay haysato fursad ay uga faa'iidaysan karto kooxaha kale ee dhigeeda ah kolka guuldarada soo gaadho aada kadib haddii ay is adkeeyaan weli horyaalka fara kuma qodno kulamadii ugu horreeyay unbaa la maraya ilaa iyo labaatanka kulan ee ugu horreeya hadday isku soo adkeeyaan waxay noqon karaan kooxa u cadcad in ay mar kale ku guulaysato horyaalka laakiin ani ahaan qaladaad guud kooxda igama muuqdo laakiin futboolka way ka dhacdaa tan oo kale sababtoo ah koox walba oo kacsan oo sannado xiriir horyaal qaado noqoto kooxda loogu cabsida badan yahay akhiiran sidan oo kale way dhacdaa kooxo hore waaweyn oo banoonigeeda aan naqiinin oo ay kooxo waaweyn oo sbainka ciyaaro ku jiraan iyo horyaalka haddaba ay sidan oo kale soo martay marka koox weligeed iska shidnaata ma jirta hadda dhowr iyo toban sano ka hor waxaa la xusuustaa manchester united heerkii ay maraysay iyo maanta halka ay taagan tahay marka city taasoo kalena way dhici kartaa dib u kabasho inay samaysana waa dhici kartaa haddii aan raacsado isla arsenal iyaduna guusheeda runtii arsenal guushan waxay u ahayd guul muhiima bacdamaa ay la kulmayso dharbaaxooyin kulal kulamadii ugu dambeeyey marka niyadda kooxda ayaa dhismaysa sidoo kale dhowr iyo ama labaatan saran kadib waxay rabtaa inay markaas ku guulaysato horyaalka hadda kooxaha uga cadcad ee tartanka u ka dhexeeyo waa liverpool oo ficta sare saaran iyo arsenal iyo city oo iyadu u baahan in ay qaladaadkaya dib u saxdo kadib saddex guuldaro ilaa afar guuldaro xiriiroo gaareen marka weli kooxahan ani ahaan rajadooda premier league ma dhiman inaan qabaa oo weliba ay tartami karaan inkastoo macalimu islood iyo kooxiisa liverpool aan la dhageysan karin haddana waxaan isleeyahay city iyo arsenal dib bay isu abaabuli karaan mar kale waa mahadsantaa shiraaco maxamed guushii liverpool barbarihii kooxda man united maxaan ka dhihi karnaa iyo tababaraha cusub ee kooxda man united wuxuu kusoo kordhin karaa kooxdiisa shaxdii xalay u ciyaaray markaa u fiiriso aadaa u mahadsan tahay mahad gentleman haddii aan ku bilaabo su-aasha i weydiisay oo ah kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan ka dhacay premier leaga gaar ahaan kulankii xiisaha badnaa ee red devilska iyo kooxda swintown liverpool oo ayaga naftirkooda xilli dambe baxsaday kadib markii garoonka southampton ay booqdeen markaa fiirno weli liverpool waxaa la leeyahay hogaanka sideed dhibic ayay ku hayaan oo kooxda kaalinta labaad ku jirta oo city ayay kaga sareeyaan kadib toddobaadkan ay kuftay macalinka lagu magacaabo macalin aaron slot waxaa laleeyahay isbedel badan ayuu kooxda kusoo kordhiyey saarax asna wuxuu sameeyey rikoora cajiiba liverpool waxaad moodaa in sanadkani wax kasta ay u samaynayso sidii brimier leaga ay ugu guulaysan lahayd dhinac kale haddii aan fiirno kooxda kubadda cagta ee united-ka ayagana kulankooda indhaha lagu wadahayey laakiin gool iyo gool ayaa markaas sidoo kale ay la dhaafi waayeen kooxda swidtown lagu magacaabo oo sanadkan horyaalka ku cusub macalinka u dhashay wadanka bortuqiiska ee kooxda ku cusub ee lagu magacaabo robin ayaa isagana la joojiyey yacni wuxuu ku furtay bareeja la leeyahay redevlisku waxba iskama bedelina laleeyahay qaab ciyaareedkooda weliba aada loogu fiicnaa marka la fiiriyo maadaama asaga uu bakteriya ciyaaraya haddana ugu dambeyntii ciyaartu waxay kusoo dhammaatay gooligool toddobaadkana hal dhibic ayuu ku daafurtay macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta redevlisku waa mahadsan tahay ugu dambeyntii maxaa laga soo calaamadeeyey kulamadii horyaalka talyaaniga ee toddobaadkan dhacay mar kale aada u mahadsan tahay haddii aan fiirno horyaalka wadanka talyaaniga asagana toddobaadkan kulamo aada u xiiso badan ayaa laga ciyaaray yuventus iyo ac milan toddobaadkan waa ciyaareen laakiin goolal miska dhalin ciyaar aada u xiiso badneed inter milano waxay xasuuq bacani geystay shan gooley ayay ku adkaadeen hogaankay qabteen laakiin napoli ayaa ka diiday oo ayagana waxa ay wajaheen toddobaadkan kulan aada u xiiso badnaa kooxda kubadda cagta ee rome marka talyaaniga waxaad moodaa naaboli weli in ay soo bandhigayso qaabciileed aada u wanaagsan sanadkanna waxay u badan tahay in horyaalka meel fiican ay ka gaarayso inkastoo horyaalka isku bilow uu yahay haddana yuventus atlanta iyo sidoo kale kooxda inter milan ayaa ku dagaalamaya marka la fiiriyo awoodda iyo weliba kala sareynta horyaalka wadanka talyaaniga oo toddobaadkan kulamo aada u xiiso badan laga ciyaaray napoli rome garaaceen sidoo kale ayaa ka tegin kooxda kubadda cagta ee markaasi lagu magacaabo ac milan iyo juventus ibir ibir ay ku kala baxeen marka kulamadana ugu xiisaha badnaa talyaaniga aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegayaa sidaas iyo galab wanaagsan
aad iyo aad buu mahadsanyahay mahad cali xidir oo nala socodsiinaya heestaasi haatanna dhinacii aadhahdee barnaamijka ciyaaraha haatanna dhinacii heesaha
eeslayigu kaadaro cusub iyo dhulbaadlaa cagahaaga cagahaaga dhigila calafkoo iskambado ceeshlayigu kaadaro cusub iyo dhulbaadlaa cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawinayo isi iyo wanaag baan kugu caawinayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinayo isi iyo wanaag baan kugu caawilayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay calabkoo iskaan bado ceeshlay igu kaa daro cusub iyo dhulbaadla cagahaaga cagahaada dhiga isi iyo wanaag baan kugu caawilayo isi iyo wanaag baan kugu caawilayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay isi iyo wanaag baan kugu caawilayo isi iyo wanaag baan kugu caawilayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin leyd siday cajabin leeyahay siday cajabin leeyahay ma ciyaaraya dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin leeyahay siday cajabin leeyahay wajigaaga celiyo cadho kuma abuure adalaabka cabatana caway kuma idhaahdeen wajigaaga celiyo cadho kuma abuure adalaabka cabatana caway kuma idhaahdeen talomanacanade caqligaagu keeno talomaanacanade caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe adadqaado calankeeda kumaan caasiyeenabe adadqaado calankeeda talomaanacanade caqligaagu keeno talomaanacanadeen caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe haddaad qaado calankeeda kumaan caasiyeenabe haddaad qaado calankeeda
heestaasi ayaannu idinkaga tegaynaa inta haddii la idhaahdo toddobada fidnimo ayna dib u kulmi doono oo anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada viyooda le sidaas iyo galab wanaagsan